ado aan riwaayada kale kuba sugnayn ama dadka kale la wadaagsaday oo shaksi bal markaas siqe uu laba imanayo dee haddaan siqayna lagama aqbaleen ba asal ahaan waxaan oo dhane bal markaa taasiba waa ziyaado siqo haddaba bal labadaas mooye ziyaadaadkii kale dhacayay ee xadiis ay dad wadaagsadeen mid ka midi riwaayadiisa uu wax aanay dadkii kale la wadaagsaday ee la wariyey aanay sheegin uu sheegayay bal labadaas suuro hadday inoo kasii baxeen suurooyinkii kale dhan ahaa suurooyinkii kaleo dhan ee ziyaada ay ka iman lahaydba xukunkeedii buu halkan inoogu sheegayayo horta ziyaado siqa lagu magacaabaya marka wuxuanu ina soo imika halkan kuba sheegay kol hadduu ruuxu siqo yahay siqadna waa ruuxii cadaalana ay u sugnaatay dabdina lahaa oo wasfi siqa ama wasfa siqa waa cadli iyo dabdi baa la wada eegayaa ruuxaasaa siqo lagu magacaabaya haddaba kol hadduu ruuxu siqo yahay bal dabdigaasi dabdigii heerka sare ahaa ee saxiixa rijaashiisa uu ku noqonayaanu noqono xasanka martabadiisiiba ha joogee wixii uu bal markaa ziyaadee uu laba yimaado dee horta hadduu xadiis keligii warinayo oo cid kale aanay la wadaagsan noocii qiriibka aynu kuba soo maray ama dee uu la gooni noqday kaa waa la aqbali jiray oo wax kale looma ictibaarin jirine isagun baa la eegi jiray bal heerka dabdigiisa iyo itqaankiisu gaadhsiisan yahay oo hadduu dee itqaan fiican leeyahay iyo dabdi taam ah waxa uu la gooni noqday waa la aqbali jiray oo axaadiisan qariibka ama afraadiiba dee nooceedu taa weeye oo wixii dee markaas saxiix noqday ama xasan noqday ruuxani marku uu noqday waxaan uu la gooni noqdo heer lagu aqbali karo uu gaadhay taas baa la aqbalay markaa taas haddaba kuwan le waa la aqbalaya waxay lein kol hadduu xadiiskii uu keligii warinayo la gooni noqdoba la aqbalayo dee wixii ay dad la wariyeene laakiin uu la dheeraaday un waxaanay sheeginna iyadana ama ziyaadadaasi matni ha noqote ama sanad ha noqote guud ahaan ha laba aqbalo kolleyna waa qowlkan aan kutubta inta badan ku aragno fuqahada iyo usuuliyiintuna ay isaga badan yihiin oo ay yidhahaan ziyaadta siqa maqbuula iyagoon wax qaydaba raacin walow sheekha qayd inoolaba soo socdo waxaana jirta horta masaladan ziyaadta siqaat walow dee aqwaashoodu badan tahay bacd alculamaana la arkay inay buxuus gaara kuba leeyihiin waxa iskalay mustalax iyo usuul baa iskalay ama cilmi xadiis iyo cilmi usuul waa iskalay aqwaasha inta badan ay soo naqliyaan oo aqwaasha usuuliyiinta oo bal maaha dee walow kutubtii mustalaxay kuba sugan tahay ayno halkan laynoogu soo naqliya haddana aqwaashan faraha badanee hadday icraab bedelaysiyo haddaanay bedelayn hadday xukm haabita bedelaysiyo haddaanay bedelayn haddii ziyaadadaasi waxa weya raawi keliya ay xaggii ka aatay haddii kale waxyaalahaas inta badan xukum sharci hadduu ku tacalluqay haddaanu kuba tacalluqin oo lafsigan mutlaqan uu keenayo inta badan waa aqwaal macruuf ku ah dee usuuliyiin iyo fiqi macruuf kuba ah ee dee muxadisiinta khaasatan kibaartooda iyo muxaqiqiintooda waayo rag badan oo muxadisiin oo dee cibaaradaa hore raacay way jiraan oo cibaaradaa dee laakiin raggoodii muxadisiintii dee xufaadda ahaayee khaasatan mutaqadimiintii oo kale iyagu waa la aqbalayaa un san horeba isugu soo baraarujinay arrintoodu ma aha masaladani kol hadday tan tahay oo dadka qaarna ay si ku wariyeen nina ama kuwo kalena ay si ka duwan kuba wariyeen iyaga arrintoodu xukun gaar oo caama oo mudarid oo la yidhaah waa qaacido aan raacno ay ku xukumaan ma jirtee waaqaco kasta iyo ziyaado kastaba gaar ahaanteeday u eegaan kol markaa ay aqbalaan iyo kol aanay aqbaliniba way jirtaayo kolley arrintoodu waa arrin tarjiix saa daraaddeed bay u shardiyaanba xadiiska saxiixa ama xasanka inaanu shaad noqon shuduudkiina ay kuba fasireen mukhaalafatu siqati limaa rawaahu man huwa awlaa minhu waad ninkii siqadaa ku khilaafo cid ka mudani ay warisay dee kol hadday eeg waa mukhaalafadii ujeeddadu waxaanay dadkii kale si aanay ku warin buu ku warinaya waa ziyaado uu la yimi haddii bal markaa dadkii kale ay kaba badan yihin ziyaadadiisna ay munaafiye noqotoy toodii ka hor imanayso ay burinayso markaa shaad baa lagu tirinayaayo kolley markaa arrintoodu waa tarjiix aqwaashan badan ee kutubta mustalaxaan ku aragnay inta badan waa aqwaal usuul weeye ama usuuliyiin ay leeyihiin isaguna kolley qayd fiican buu beydka dambe inoogu raaciyey oo dee kolley aada muddo uu hadalkan uu yidhi yuqbalu mutlaqantii inoo qaydaya inoo dabdinaya oo markaa qowlkii muxadisiintuba aan halkaa ka qaadanayno da wuxu uhi wahakadaa saas oo kale oo sida masaladan imankaan ka soo baxno qaybun ziyaadada siqada ka ahayd kullu ladii oo saas oo kale waxaa dhi kullu ladii kii dhammaantii ziyaada uu siyaadiyey asiqatu oo yuqbalu waa la aqbalayaa muطlaqan xaala kownihi muطlaqan ama cala aliطlaaq iyadoon waxba aynaan ku qaydin aqbalka iyo sida loo aqbalayo guud ahaanba kol hadduu siqa sida xadiidkiisa keliyaba uu la gooni noqdoba loo aqbalaya halkan waa loo aqbalaya ladaa man xaqaqahu ciddii iyadu taxqiijisay halkan isaguba muxuu yihi min alfuqahaai walmuxadisiin walusuliyiina baa sharaxa kuba sugan ee masaladan dabdisay ka hadashay iyaga agtooda waa la aqbalayaa laakiin qeydkaas baa muhimaho ah si guud looma aqbalaye shardigu waa inaanay munaafiye noqon oon shaado lagu tirin ee hadday wixii dadka kala wariyeen ay ka hor imanayso isburinayaan markaa la aqbali maayo beydka dambe inoogaba sugan markaa sheekhu nalaawi misaal buu xagga hoose sharaxa inooga dhigtay misaal waa xadiidkii saxiixa farada rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm zakaat alfitri min ramadaan calى kuli xurin aw cabdin dakarin aw unsa min almuslimiin oo wuxuu leeyahay qowlkiisan min almuslimiin imaam maliki baa la gooni noqday oo dadkii kale isaga kala gooni noqdo waa ziyaado imaam malik leeyahay oo naafic dadkii kale asxaabtiisa ahaa ee xadiidka kaba wariyey lafdigan min almuslimiin may sheegin laakiin husyar beri yeelaya calaa maa qiila ayuu leeyay waa si la yiriba dee hooyo waan eegi doonaa nadarkeen xadiidka labaadna uu dhigto jucilat liya lardu masjidan wa dahuuran xadiidka kolleyna kutubtii horena waan kusoo aragnay de halkana way noogu sugantay kutubta kale mustalaxana waa waxaa ku arkaysaan marka ay ziyaadaya waxyaalaha kala hadlayaan qeybaheeda laba misaal ay soo qaataan oo kana wuxu uhi abu malik alashjaci ayaa ziyaadadan wa turbatuha dahuuran waa lafdiga ayay la socotay ayuu ziyaadiyey can rabci bn xiraash can xudayfata can nabiyi sala allahu calayh wasalam kama rawaa muslim labada misaal kolley waa laba misaal hore usoornay laakiin sidan waxaan filaya horeba isugu baraajinay labadaba nadar waa ku sugan yahayo misaalka hore min almuslimiinana imaam malik keligii ma warin ee jamaaco kale oo naafic ka wariyaa jira walow bacd alculamaa qowlkaa hore ay ka dhacdo ina naafic uu ka mid yahay cumar oo bukhaari baaba isaga taa dariiqiisa kuwa wariya daxaak ibnu cuhmaan in la yidhaahna ka mid weeyo muslim baabuu kitaabkiisa kuba sugan yahay adugu nin mucalla bnu ismaaciil la yidhaha cubaydullah bn cumar waa kooxba jamaacay noqonaysaa bal markaa imaam malik lama gooni noqono taasi waa misaal nadar ku sugan yahay walow dee ibnu salaax iyo rag ay kaba dhacday taasi ama misaalka labaad waa misaal iyaguna ay laba yimaadaan laakiin isagana nadar weyn baa kuba suganoo kani waa xadiis fardi ah oo nin la gooni noqday weeye guud ahaan dadkii kala gooni noqday ee maaha xadiis intay dad jamaaciyi wadaagsadeen mid ka midi uu ziyaado aanay dadkii kala warin uu laba yimi oo taasna waxaa jirta bal xadiiskan lafdigiisa jucilat liya alardu masjidan wa turbatuha dahuuran ee muslim wariyey saa uu sheegayba sharaxa abu daariq baa warin abu malik baa warinaya lashaaci daariq bnu sacad daariq isaguna ribci xunaarif ka wariyey markaa ciddee aan abu markaa abu malik ahayn oo ribci ka warisay maba jirto waa keligii markaa marka la eego in waxa weeyaan taas ribcina isaga keligii xadiidka xudayfe ka warinaya marka waa xadiidka jumladiisa lala gooni noqdo markaa kani qariibkii in lagu tiriyo mooyaane dee ma aha wax la ydhaha ziyaado haddii ay ujeedadoodu tahay dee siay halkan ibnu rajab iyo ibnu xajar iyana ay aada u dabdiyaan ee u taxaqiijiyaan lafdigan turbatuha baan axaadiista kale ku sugnayna axaadiistii kale baabkan laguba wariyey waa runoo barhkood kumay sugnayne xadiis cali bnu abi daalib oo axmed warinayaba way kuba sugan tahayba bal markaatani baab idlaaqi iyo qeydha lagaba dhige laakiin ziyaado maaha oo tani maaha in macnuu yahay abu malik inay dad kale la wariyeen xadiidka ay kalaba wariyaan ribci inuu isagu wa turbatuha sheegay iyaguna aanay sheegin oo xadiidka xudayfa labaduba ay ku wada sugan yihin ama ribci de dadka wari dad kale oo ribci la wadaagsoo xudayfe ka wariyey ay ziyaadadii aanay sheegin isaguna uu sheego oo macnuu uu markaa noqdo xadiidkan xudayfa ayaa laba siyood lagu wariyey mid waa turbatuha dahuuran midna jucilat ilya ardu masidan wa dahuuran taasun markaa taasna ma jirta xadiidkani san unbuu kuba yimi san unbaaba la gooni noqdun ooba xadiid keliya laakiin axaadiis kale oo dee cid kale ay warinaysay baa cibaaradani aanay kuba sugnayn taasna ma aha dhammaantood xadiidka caliba way kuba sugnaydo balkana misaal halka ku munaasiba ama ku haboon maaha inkastay laba yimaadaan waata wain yakuu hadduu ahaado ashuduudu shuduud oo macnaa la helo taama kaba dhigo shuduud oo xasilo shuduudkii la helo oo macnuhu waxa weeye ziyaadadan shaksigani wariyey baa dadkii kale siqaadkaa waxay wariyeen bay khilaafsan tahay haddii aan isnaahno jamciyana ma jamcin karayno farduudhu kaa celi oo isaga kaa xadiidka caynkaas ee dee shuduudkaasi uu kuba suganya ama shuduudkii raddi kuba xukum kamaa da lxukmu fi kuli shuduud culima kamaa culima si loo ogaaday alifta dambe waa idlaaqoone daakan alxukmu xukumkaa oo xukumkani waa maxay waa celin la celiyoon la aqbalin fii kuli shuduudi shuduud dhammaanteed oo dee xukumka shaad baa wuxuu ahaa inaan la aqbalin marka haddii ziyaadadan siqaduba shuduud ay noqonayso oo wixii dadkii kale siqaada ay wariyeen ay intay khilaafsantahay ay burinayso iskaba hor imanayaan oon la jamcin karahayn dee xukumkii shaadka unsii si shuduudkaba xukumkaas loogu ogaa oo kamaa da alxukmu fi kuli shuduudi culima xagga osnala fi ziyaadaha dhacda kamaa fi da lxukmi laakin dee matniga ayaa caadiya atadliisu tadliiskii إسقاط الراوي وارتقاء لمن على معاصرا بعن وشبهه اجتلى تدليس الإسناد فمن به وصم حديثه بالرد مطلقا علم لكن قبوله هو المرجح إذا بوصله الثقات صرح تدليس كي أي مبحث كيسي كنيهي وأصل كهرنا الدواب مركي نقطة مبيع ذي وحيالها ووح على عيبة ولا قريه ayaabaa lagu magacaaba tadliis la yidhaahaa halkana dee bal waxa weeyaan tacriifkiisa waan arkaynaaye qaybo ayay u qaybiyaan marka la eego muxadisiintii horta laba qaybood oo waaweyn baa jirto tadliis ulisnaad iyo tadliis shuyuukh bal anwaaco hoosgela iyo tadliis ulisnaadkuna way jiraan barhkoodna tadliiska taswiyada ayay gooni ugaba saaraan ay nooc saddexaad ay kaba dhigaan kolley saddexdana waan arki doonaa ama waxyaalihii kale tadliis alcadfi iyo tadliis alqadci iyo umuuraha kale kutubta kuba sugan waa qeyb tadliis ulisnaad ka mid oo matliga kuma arki doono haddii ala idhaah marka wuxuu hi isqaadu raawin raawi oo la rido waa raawi xadiiska warinayay oo la rido wartiqaa wartiqaa-un weeyo kolley dee qasriga waxaa keenay wasanka ayaa keenay irtaqaa irtiqaa-an huwa dee kelimo ama ismamduudeen macnaa kornoqod loo kor noqdo liman shaksi cala sarreeyey oo raawigan hore ka sarreeyey mucaasiran xaal u yahay kaasna mid la zamantabay kan maanta isagu dee kii hore intuu riday isaga warinaya bican lafdiga canna loogu kor noqdo ujeeddadu can wax lagaga wariyo iyo washibihii wixii can shabahayay ee aan itisaal ku cadaynay iyo haamuun uu kuba sugnaa ama kumootiinayay saqaale iyo dakare iyo ana fulanan iyo wax lamida ijtala kaasi haddaba waa daahiray oo u muuqday tadliisal isnaadi isnaad tadliiskii xaal u yahay buu muuqday oo kaa waxaa lagu magacaabaa tadliisul isnaad baa lagu magacaabaa xukumkii buu inoo raacin doonaa oo bal markaa muxuu inoogu tacriifiyey tadliisku ama xadiiskan inta adigu dee tadliisku gelaya ama tadliisku wuxuu noqonayaa iyadoo raawi ruwaadda ka midi xadiidka ciddii uu ka maqlay uu xadfo oo uu tuuraba oo u guurana ciddii ka sarraysay ee sheekhiisa ahayd oo hadduu dee sheekhaas nin hore uu yahay oonu sooba gaadhin iyada tadliis la odhan maayo waayo kuma sugno arrinkan ihaam iyo moodid la moodayo dadkiina looga dhigayo si wuxuu ninkaa ka maqlay taasi kuma sugno waa nin la garanayo ka horeeyo irsaal iyo waxbay ku magacaabi ama inqidaac baa lagu magacaabi inqidaac waa jiraa tadliiskan bay isnaadkeen laakiin de waa inqidaac qarsoon oo meeshii wuxuu kii hore kaga duwan yahay inqidaacan soo maray ama irsaalkii kaga dunaanaya ihaan baa meeshii jira usluubkan uu usoo dhigtaiyo sidan uu ku warinayo waa si uu dadkii uga dhigayo inuu isagu ninkan ka maqlo ninkani sheekhiisi yahay laakiin ta kale kuma sugna oo tan kale inqidaacan iyo daahirka iyo irsaalka daahirka dee ihaamka iyo dadkii inuu moodsiiyo inuu ninkan wax ka maqlu sheekhiisii yahay taasi kuma sugno sanbay markaa waa inta dee meesha imanaysa haddaba ruuxan uu markaa uu guuray ee uu xadiiskii ka warinayo waa ruux dee mucaasirkiisa bal siduu kaba cabiray haddaan ku soconno mucaasirka welibana usluubku kaga warinayo hadduu samictu ama xadathanii ah kuwaran ninkaasi waa beenaaleh oo tadliis lama odhanayo mudalis la odhan maayo ee dee waxaanu kaga warinayaa cibaaro aan sariix ku ahayn ama aan ku cadayn itisaal laakiin iyo hamkeedu ku sugan yaho dadkii ay de waa loo isticmaali karaa iyadana waxaad maqashaa cibaaro loo isticmaali karo oo dee ta kalena haddii dee la eegana kuma caddo sariix kuma aho si ani kadib daahira u noqon ama ani kadibba u noqon waa cibaaro ku moodsiinaysa inuu si wuxuu ka maqlay ruuxan dee waa ruuxu soo gaadhay balkaas baa waxaa lagu magacaabaa de asbaabihiisa sida ay u sameeyaanna waa kala duwan yihiin be tadliis bay yidhaahaan waana tadliiska tadliis lisnaad la yidhaaho bal markaa mucaasaro imika halkan inoogu qayday wuxuu horta saarayaa ruuxu hadduu wax kaga warinayo cibaaradan ruuxaan sooba gaadhinba oo kaa irsaal bay ku magacaabayaan tadliis kuma magacaabayaan dee adugu tadliis kuma magacaabaan taas markay cibaaradooda socoto laakiin meesha maxaa imanaysa ruuxu hadduu ruuxan ay isku waqti ahaayeen laakiin aanu asal ahaanba riwaayo u lahayn imika cibaaradan inoo taalla waa in tadliis uu arrintiisii oo mudalisuun uu noqonayo kolley ayimo qaarkood saynu soo maray kala farqiyaano way jiraan oo dee bazaar iyo ibnulqataan iyo kolley hadalka shaaficiyana waa hadal uu keenayey ibnu xajarna waa qowlka uu xoogeeyo ah in la kala qaado irsaalka khafigaa iyo tadliiska tadliiskiina lagu qaydo ruuxani nin sheekhiisiiba oo axaadiis uu ka maqlay ayuu xadiis aan isagii ka maqlin buu u tiirinaya isagoo waasidadii xadfaya cibaaradan aan itisaalka sariixa ku hayn can iyo wixii lamidana isticmaalaya haddii laakiin ninkan ay isku waqti ahaayeen unise soo gaadheen un laakiin wuxuu ka wariyey aanu jirin taa irsaal khafiya ayaa lagu magacaabaya bal waa farqin laakiin imika usluubka inoo yaal ama tacriifka inoo yaal sida ibnu salaax iyo aimo kaloo badan ku tacriifiyeen labadoodii waa wax ay dee meeshii tadliiskii imika uu soo geliyo mucaasaradii iyo liqihii labadaba ama dee maqalkii wax la kala maqlay labadii suuraba tadliiska uu shamlinayo marka wuxuu isqaadu raawin raawi oo la rido iyo wartiqa ay wartiqaan kornoqod loo kornoqdo marka raawigii la rido dee waa ninkii sheekhiisii hadda waaba siqe laakiin waaba ka asbaabaa jirta waaba ka yariyo dee san buu daraaddeed ba u ridayaa nooc insaaf la-aan ama waaba daciif xataa cinda kayrihi keliya agtiisa kuba daciif noqdo sidaasi uba ridaya adigu sabab min alasbaab un loo rido raawi dee ninkan u sheekhi uu kaga maqlay xadiiska ninkii uu kaba maqlay ahaa wartiqa ay wartiqaaun kornoqod loo kornoqdo liman calaa ciddii sarraysay ee ruuxan ka kornoqotay ka sarraysay ee sheekh sheekhan dee usii sheekha ninkan la riday sheekhiisiiba ahayd taas loo kornoqdo mucaasiran xaal uu yahay kaa dee loo kor noqonayaana kan isagu maanta wax warinaya ee ninkii tuuray uu kaba maqlay mid la mucaasarooday ama la zamantamay uu yahay gacan hawashabi macnaa gacan lafti gacan iyo washabina wax lamida lagaga wariyo loogu kor noqdo ujeedadu lagaga wariyo taasoo cibaaradan baa la isticmaalaya can iyo wixii lamidkeed sida qaalo iyo ijtilaakaasi waa daahiray oo uu muuqday kaasi tadliisa isnaadin isnaad tadliiskii xaalu yahay oo wuxuu ku muuqday magacan oo waxaa lagu magacaabaya adigu tadliisulisnaad baa lagu magacaabaya kaa tadliisulisnaad baa lagu magacaabaya xukunkiisiina waa kan wuxuu hi faman shaksigii usima lagu suntee lagu calaameeyo bihi tadliisulisnaadkan ee lagu ogaado inuu tadliiskan laba yimi xataa mar keliyan haba noqoto siuu shaafici yidhaahee xadiisuhu xadiiskiisa culima waa la ogaaday oo biraddi celin la celinayo mutlaqan oo isaga ninka xadiidkiisii in la celinayo kaa isaga taa lagu calaameeyey ee laguba ogaaday ayaa lagu ogaaday bal masalan ayaa dee lagu calaameeyey ama lagu ogayo xukunkiisa uu yahay iyadoo taasi ay tahay wax dee waxa weeyaan mutlaqo ama in samaaci ha caddeeyo oo samictu ama xadathanii ha yidhaaho ama yaanu odhanin ciddan uu ka tadliisinayaa ruux siqa uun haba noqdo ama yaanu noqon tani waa qowl hadeegow waayo qowlkii murajaxa uu inoo dambaysiiyo kaas bal waa la taasaa lagu ogaado ujeedada culimada qaarkood ayaa waxay ku tegayaan kol haddii tadliiskiiba ruuxii lagu arko oo uu tadliis la yimaado tadliiska naftiisa ah wax ruuxa lagu daciifiyo isaga ah jarxi ayuu noqonayaa marka kol hadduu dee taas lagu jaraaxiyo saac amar kale iyo sabab kaleba haddii uu majruux ku noqdo lagu daciifiyo xadiiskiisa looga tegi jiray ayaa kan si guudna xadiiskiisii looga tegayaa la aqbali maayo taasi bal waa qowl bacdigood lay leeyihiin laakiin kaasi waa qowl markaynu eegno waaqac ahaan iyo camali ahaanay fog dee qowl ahaana culimadu aanay raajax yeelinayo daciifiyeen qowlkooday raajax yeeleen waa inoo dambeeyaayo waaba ka inoo istidraagga uloo iman doono oo bal wuxuu ihi faman shaksigii usima macnaa lagu ogaaday weeye bihi waa bitadriisi tadriiska lagu ogaaday oo inuu wax tadriis la yimaado lagu ogaaday oo taas dee sumadba looga dhigo oo calaamo looga dhigo lagu ogaaday xadiisuhu xadiiskiisa culima biraddi mutlaqan ama dee xadiiskiisii isagana waxaa lagu ogyahay oo dee culimadii ama jamaaca min almuxadisiin waalfuqahaa kamida iyaga lagaba soo naqliyey biraddi celin la celiyo mutlaqan xaala kownihi mutlaqan iyadoon sina loo eegin ama samaaxaadday ama yaanu caddaynin cidan uu tadriisinaya iqa ha noqoto ama yaanay iqa noqonayn tadriiskan baa jarxi ah wax raawiga lagu daciifiya khalaas daciif buu noqday riwaayadiisi waa laga wada tegaya taasi waa qowl marjuuxa oo wuxuu i laakiin qabuuluhu aqbalkiisa ruuxa mudaliska riwaayadiisa ama xadiiskiisa la aqbalaa waalmurajaxu ka isagu la raajax yeelay culimadu raajax yeeleen weeye idaa saraxuu hadday caddeeyaan biwaslihi wasligiisa ay caddeeyaan oo waxa weeyaan wasri asiqaatu dadkii lagu kalsoonaayo kuwan mudalisiinta ah kaa mid a wasrigiisa ay caddeeyaan kaas baa murajaxan oo taasi waa qowl bacdigood leeyihin ujeedadu waxa weeyaan markay xukum noqoto ilaa dhowr qowl bay soo naqliyaan dhowrkaa qowl midi waxa weeyaan asal ahaan in la celinayo kol haddii ruuxii tadliis lagu ogaado oo taasna macnaheedu waxa weeye tadliiska naftiisaa jarxi ah sade markaa sabab kale oo ama fisqiya ama dabdi la-aan ama wax kale unbaa dii raawiga lagu sifeeyo xadiidkiisa markaa lama kala qaadi jirin hebel baa ku sugan oo waa daciif oo loo celin jiray ayaa tana waa mudalis oo hebel baa ku sugan oo waa mudalis marka wax kale inagoon eegin oon ictibaarin bay tani jarxi tahay oo la celinaya taasi waa qowl waana qowlka uu inoo dhigtay qowl labaad baa oo in la eego bal ciddan uu tadliisinaya cidayiin oo ruuxani hadduu dadka siqaadka un dadka uu rida ay tahay nin daciifa marna aanu ridahayn sadee sufyaan ibnu cuyeynaba ay kuba sheegeen hala aqbalo haddii laakiin yudalis can isiqaati wagayr isiqaat markaa ha layska celiyo taasna iyadna waa qowl oo markaa qowlkaa kalena hadii lama eegaya samictiyo xadasaniyo waxyaalo ee cibaaradaa la eegaya bal qowl saddexaad ba ah waana qowlka tafsiil bay geliyaan waana qowlkay raajax yeelaan waana qowlka camalkoodu yahay oo dee jamaaco badan oo mudalisiintii kamid ah kutubtii saxiixa iyo keyrkood bay nooguba sugan ruwaadii siqaadka aydna kaba mida bal xufaadii idqaanka badan lahayd kaba mida ee laakiin waxyaalahan laba iman jiray oo ah in la kala qaado xadiiskan uu warinayo maanta inuu caddeeyey maqalkii uu maqluu sheekhan uu maanta kaba warinayo ka maqlay iyo inaanu caddayn oo hadduu xadiis kii yidhaah samictu ama xadasanii ama akhbaranii dee isagu marka horeba nin cadaala ay usugnaato siqa ayuu ahaa waxaan uga tegaynun arrintan kale ee dee waxyaalahan kale ee tadliiskan riwaayadiisa u celinayne waa la aqbalaya waa kan caddeeyey inaanu tadliisin xadiiskani haddii laakiin can iyo wax lamida uu isticmaalo markaa la aqbali maayo kolleyna way iska jiraan isagoo canta ay isticmaaleen ay aqbaleen oo ama markuu dadka siqaadka un ka tadliisiyo saa ibnu cuyeyn oo kale ama tadriiskiisu aada u naadir yahay u yar yahay taasoo kale marka loo ego axaadiisa badan uu warinayo kale iyo waxyaalahaas iyagna inay aqbalaan baa la arkaa ama way aqbalaan ba dee suurooyinkaasi baltan baa qowlka murajaxa buli laakiin qabuuluhu aqbalkiisa la aqbalo ninka mudaliska ah xadiiskiisa la aqbalaa huwa almurajaxu waa ka la raajax yeelay cinda ahli lcilmi laakiin waa gorma cala alidlaaq baa may maahee waa idaa saraxuu hadday caddeeyaan biwaslihi xadiiska mawsuulnimadiisa oo dee ay caddeeyaan isagay ku caddaynayaanna waa samictu iyo xadahanii akhbaranii asiqaatu dadkii lagu kalsoonaayo tadliiskana lagu yaqaanay ama tadliiskan lagu sifeeyey markaa waa la aqbalaya oo ninkii mudaliska hadduu siqo yahay in haddaanu siqo ahayn marka horeba waa la iskaga tegay riwaayadiisa ee ninkii mudaliskaa siqada ahaa ee wax xadiiskiisa looga joogsadaaba tadliiskiisa unuu ahaa hadduu caddeeyo samaac uu sheekhiisan kaba maqlay markaa waa la aqbalaya waana qowlkan kaydee ay inta badan ama qowlkoodu yahay fadu shuyuukhu dikruhu sheikha bimaa yukfiihi minku min ka nasabin aw isumaaba bal n waxaana uu cibaaro uu halkan soo dhigtay markan idaa saraxuda halkan uu dhigtay idaa biwasliiqaato saraxu kolleyna tacliilkii ayaa wuxuu kaba dhigay lianna tadliisa laysa kadiban wainama huwa taxsiinun lidaahir اlisnaad wa darbun min alibhaam cibaaradaasaa taala kolleyna waa dee kutubtii iyadoo inta badan aqdaada madbaciga iska badan tahayba oo kutubtuna dee way kala yar dabdi fiican tuna ama madaabicda ayaa aada u yar kala dabci fiican iyo kala dee tasxiix badane laakiin had iyo goor kitaab aan u dhicin khada saasi dee way kala badan yihiinune maba jire nusqooyinka qaarkood ee fatxulmuqiiska uu kaba soo naqriyey san baa dhacday dee nusqooyinka qaarkoodna midal ihaami baa dhacday kolleyna waana laftiga dee sawaabkaee kutubta kaleba kuba sugan walow cibaarada nafteeda aad la arka kutub kala duwanna midal ibhaam ku aragtaan laakiin sawaabku waxa weeye halkan ya weeyaano waa minal ihaam arrintu maaha kadib dee tadliiskaniye waa ihaam moodsiinun dadkii looga dhigayayna ma laha waan ka maqlay imaka ninkan muu odhan can fulaan buu yidhi e wixii aw maqlay iyo waxaan la maqlinba labadiiba waa loo isticmaali karaa marka moodsiin dadkii loo moodsiinayo un si wuxuu ka maqlay oo uu ninkani sheekhiisii yahay sanadkiisuna sidaa caali kuba yahay ayuunbaa meeshii jirte kadib maaha saa daraaddeed ba hadday iyagu caddeeyaan oo ihaamkii meesha ay ka saaraan oo yidhaahaan xadathanii ama samictu loo aqbalaya marka cibaaradan uga jeedaan ibhaam maahe waa ihaam hadalka qustulaanina waynu eegana xagga hoose kuba sugan oo waxaa hadalkiisu yahay kolley waana wax dee kutubta kusoo yar noqnoqdee qastalaani baan ujeedaa ama kolley qaafka mala way fadxisantahe laakiin laamtiiya way shidan yihiin waa imaamka macruufka ee bukhaarigana sharxay ma fi saxiixayni mima lam yusarax fiihi bisamaaci bal ruwiya binaxwi lcancana famaxmuulun calaa hubuuti samaaci min wajhin aakhar wuxuu leeyay bukhaari iyo muslim waxa kuba sugan aan samaac la cadayn ujeeddadu rag mudalisiina ayaa ku sugan bukhaari iyo muslimba oo dee aan yarayn oo raggii waaweynaa kaba mida masiqaadii ruwaadda ah axaadiis badan ay leeyihiinna way ku sugan yihin axaadiistaa barbay dee samictu iyo xadathanii taala waa sax oo kuwaas waan garanay xukumkeedao dee waa tan laynoo sheegay kuwa bukhaari iyo muslim aaniyo samictu ama xadathanii dhicine xadiidku qolooyinka loo wariyey ayaa halkan cantu ay taalla iyo wixii la midka ahaa ayay kutubtooda samictu ama xadathanii oo tasriixii caddayntu waa la hayaa tasriixa cadsamaacuna ama tasriixi maqalkaan ujeedaa tasriixa maqalkuna dee shardi maaha in kitaabka naftiisii ay kusoo aroortay haddii kitaab kaleba ay xadiidka naftiisii isagoo caddeeyey laga helo samaac waa la aqbalaya taasna iyadna ishkaal ma laha laakiin waxaa jirta axaadiis bukhaari iyo muslim ku sugan raggii mudalisiintana ay warinayaan ay can iyo wax lamida isticmaaleen oonay samaac caddayn meel kamidana aynaan helin ama aan culimadii aanay helin dee iyagoo uu samaaca raawigani caddeeyey uu ruuxan wax ka maqlay ninkiina tadliis baa lagu yaqaan taa xukumkeediina dee haddii aan eegno on ku socono xukumkan guud waxay noqonaysaa axaadiisa inkastaba saxiixa kuba sugnaatay inaan la aqbaleen oo la celiyo marka halkana iyadoo labadan imaam ay islaasimsadeen saxe ay islaasimsadeen aadna umuurahan ay u tafaaqudi jireen ay u cinaayoonayeen kolkana ruuxu iyadoo samaaci jiro riwaayadan aan samaaca lahayn ama sanadkeeda caaliga oo kale iyo ama waxyaalo ziyaado ay leedahay daraaddeed uuba doorto samaacina waa jiraa waa ogya laakiin tii kaleu sooba qaatay ayaa waxay yidhaaheen waxay ku xambaaran yihiin bal inagu yaynaan ogaaninbe samaac inuu meel kale la arkay oo dee samaaciisi uu ku sugan yahay walow lamna dali caleyhi taxsiinan lidanni saaxibayhi saxiixayn oo markaa imaamkii shahiirkaa taqiyudiin subki oo kale ayaa markuu weydiiyey sheekhiisii xaafid mizi uu weydiiyey masaladan uu yihi meel la helay waxyaalaha saxiixayn kuba sugan isna xaafid addunya calaa lidlaaq buha mizi waqtiga ee ma la helay axaadiisan saxiixayn kuba sugan ee mudalisiintii aan samaaca la cadayn samaacoodi miyuu wada sugnaaday oo me wuxuu yihi waxya kuwa aan la helayn baa jirte arrintu ay tahay taxsiinan lidanni bisaxiixayn uun oo waxay leeyihin min almucancaati lati fi saxiix munazalatun manzilata samaac bal taas bay yidhaaheen walow dee hadalla ibnu daqiiqlacid iyo waxyaalo uu isaga ra'yigiisu hayd in dee dariiqo keliya un la raaco aqbal iyo aqbal la-aani ay jirto waxaana jira nin mucaasiro in waxa weeyaan magister ذات المدلسين في صحيح البخاري من رسالة ما تسأل من رسالة دكتور نكري يوم بعوض على بحثيسة oo midna wuxuu tatabucay mudalisiintii guud ahaan waxay raggii mudalisiinta ee saxiixa muslim ku sugnaa riwaayaadkoodii isagoo dee riwaayadii haddii samaac la cadeeyo waa iska dayeen riwaayaadkiisii kale ayuu tatabucaya khaasatanna dabaqada koowaad iyo labaad ee mudalisiinta ee kuwa tadliiskoodu yaryahay ama siqaadun wax ka tadliisiyay sidoodii laysaga aqbalo kuwa waa ka tegey laakiin kuwii kale dee ay ahayd in la celiyo oo dee bal markaasu aada u tatabucayaayo dee haddii bal samaac la cadeeyey haddii aan samaac la cadeynayn lakiin xadiidkanba shaahid ama taabicun uu yahay oo taasna layska daya waxyaalahani ay tahay wax layska tasaamuxi karo ama layska tasaahushan karo iyo haddii bale wax jiraan oo kale waana laba kitaab oo adigu mufiid ah riwaayatu saxiixi muslim mudalisiin fi saxiix muslim iyo riwaayatu adigu qayb kalley walow markan dambe ay madbucayeen qayb markii hore diraasadii ku jirtay dee risaalada markaas ay yar xadfeen bal taasba weeyaan oo la arko waxyaalo badan oo umuurahan kamida ifinayso kol baa dhici karta de zuri oo kale inuu soo dhigto idhaaho dee saxiixii bukhaari ama taas ilaa kun riwaayo ku leeyo kun wuu tirinayaa meelihii oo dhan arqaamteedii buu sheegi bal haddii samaac la cadeeyey haddaan laba cadayn hadduu xadiisku taabic yahay iyo waxyaalo kolley waa umuuro mufiida oo baabkan adigu kolley faa'iido leh fadshuyuku dikruhu sheika bima yukfihi min kanasabin wasuma wuxuu ihi bal markaa tadliisusnaad buu kaasi ahay fadshuyuuki kii isagu markaa u saaxiibka ahaa sheekhyada oo macnaa waxa weeye waa tadliiskii lagu magacaabiyey tadliis shuyuukh ee aan ahayn tadliisulisnaad dikruhu waxa weeye kaadu shuyuukhi dikruhu sheegitaankiisa raawigu uu sheego asheikha sheekhiisii uu xadiiska ka maqlay uu sheego bimaa wax uu ku sheegay yukfiihi sheekhii qarinaya oo ujeeddadu aan lagu garanahaynoo ama minka nasabin kaaftaa iska ziyaadaha wasankana uu ku buuxsaya oo mintna waa tii bayaaniyada ahayd oo min nasabin sa nasab oo kalea waa ujeeddadu nisbo ama nisbo beled ha noqoto nisbo qabiile ha noqoto nisbo sunca ha noqotee aw isuma amase magacyadiiya magaciiba ah ama kunyo ha ahaado ama laqab ama waxa weeye ismigai calamkaaba haba noqdee wixii aan lagu qarinayo sheekhi aan lagu garanayn oo kuba sheego marna tadliis sheekh dee ilaa bayqunyadii baan soo haynay isagu muxuu noqonayaa waa qaybtii labaad cid la ridayaa ma jirto saa daraaddeed ninkan yaxadasani ama samictu buu odhanaya ishkaal ma jiro taas laakiin maxaa jira sheekhiisan uu xadiiskii ka maqlay ayaa wuxuu ku sifaynayaa waxa aan lagu garanahayn oo magacaan loo aqoon buu sheegayaa nin kunyadiisun kuba shuuroobo dadku magaciisina weeye hadda waa run laakiin aad baan loogu aqoonin nisbe aan loogu aqoon buu sheegayaa oo dadkii aanay ku shuuroobin kunyo aan lagu aqoon ama laqab aan lagu aqoon oon loo baran dee aan lagu baran ayuu ku sheegayaa markaasay noqonaysaa dadka badankood ninkii inay garanba waayaan cid yahay ay garan waayaan oo ay markaas dee soo saari waayaan oo hadhow dhici karta xadiiskiibaa ninkii la yidhaho nin majhuulo siaa laguba celiyo dhibaatadaasi ay kaba timaado kaas baa tadliisu shuyuukhna la yidhaah kii hore adigu kolley uu ka saalay walow dee adigu kolba waxa ku xambaaray ay arrintu noqonayso hadduu ninkan dacfigiisa daraaddii u qarinayo isagu taasi dee jarxiba ay keeni karto oo iyadu waxa aada u xun ay tahay marka fadushuyuuki tadliiskii isagu sheekhyada u saaxiibka ama tadliisu shuyuuk la odhanayay dikruhu sheegitaankiisa weeye raawigu uu sheego asheekha sheekhiisii uu xadiiskan kaga maqlay bimaa wuxuu ku sheego yukfiihi sheekhii qarinaya ujeeddadu aan lagu garanayn oonu ku shuhroobin haba jiro runba ha ahaatee minka nasabin waa sad nisbo oo kale aw ah kaasi nisbo aw isma amase magacba ah waa luqatun fi lismi oo ismigana wuxuu shamlinayaa kunyadiiyo laqabkii iyo ismigii calamkaabe bal kaasba weeye kolley amsilo aynu kusoo aragnay xataa dee baaciskiibu halka hoose sharaxa idinku dhiganaya laakiin eegta cibaarada ibnu salax kasoo naqliyey sadarka labaadun qaala ibnu salax waykhtalifu alxaalu fi karaahati dalika algaradi alxaamili calayh cibaaradan baa inoo taala kolley dabcadii hore kitaabkana waa si taalay un marka halkana waxaan filaya de kitaabka ibnu salaax iyo wax kasta mashhuur cibaaradna cibaare imaka dhan maaha oo hadalkii ma dhammaanin ee kalaamkiisna uu dhammaayay lafti kalaamka taam yeelaya ama jumladu ay ku taam noqonaysaa meeshan ka dhacay cibaaradna sawaabkeedu waxa weeye wayakhtalifu alxaalu fii karaahati dalika karaahatu dalikana waa tadliiskan dambe imaka tadliisu shuyuukh karaahadiisa dee xaalka waa iskhilaafaya ujeeddadu mid xun oo aada u makruuha iyo mid yar dhow oo iska sahlan oo tafanunun laguma tiriyo tafanun labaduba way jirayaan laakiin maxaa halkan alqarad dabadeed dalika alqarad maaha waxa halkaa u dhaxaysay waa bixasabi algaradi alxaamil caleyh lafdiga bixasab ku kordhisa oo macnaa xaalku muxuu isla khilaafayaa waa kolba ujeedada ninka ku xambaaray inuu sheekhiisii qariyo waxay ahayd ma dacfigiisaa ku xambaaray ma waxa ku xambaaray siqarkii ma waxa ku xambaaray dee tafanununa wuxuu waa sheekh uu in badan wax ka wariyo uu diidayo kolba inuu dee magacii hore inuu soo noqnoqdo dee bal kolba ujeedada kuwa xambaartay ayaa taas oo marka halkaas eeg wayakhtalifu alxaalu fi karaahati dalika bixasabi alqaradi lafdigii bixasab baa markaa ka dhacday macnihii jumladna jumlo aan dhammayn oon dee macna saas ahayn bay yeelatay ama macnaheed naaqiseed bixasabi alqaradi alxaamil calayhi waana kan soo sheeg sheegayba oo faqad yakunu yaxmilu cala dalika kownu sheikh aladi gayara simatahu simatahu hiqa aw kownu mutaakhir alwafaati qad shaarakahu fi halkaasna fa'di ibnu salax lamay socon oo faqad shaarakahu waayo hadalkii ma waa hadalkii hore oo wada socdo tii hore markaa كونه متأخر الوفاة قد شاركه ti unbu jumlada hore ama hadalkan hore unbu dee nacti oo kale usiihaa isagu la wadaagsaday maqalka cid kaba yaryaray bal halkaasna waan dhaafina cibaaradu baan yar seexaynay kolley meel hoose oo iyadna saxiib u baahnay way jirtaa marka dammaan yar eegi doona isqaaduhu daciifa bayna siqatayn yucrafu da taswiyati min duni mayn bal noocii saddexaad oo barhkoodna tadriisul isnaadun ay raaciyaan oo labadaa qismun ay kaba dhigaan buu inoo sheegayaayo waa nooc aada u xun waa nooca ugu xun noocyadan tadriiska waana nooca tadriis taswiya la yidhaaho ama taswiye keliya markaa isqaaduhu raawiga riditaankiisii addaciifa ku daciifa uu riday oo bayna siqatayni laba ruuxoo lagu kalsoonyay dhexdooda ahaaday oo kuwa sugnaa yucrafu waxaa loo yaqaanaa daakaa ama da taswiyatin yucrafu waxaa lagu yaqaanaa kan da taswiyatin mid taswiye u saaxiib oo ujeedadu tadriisu taswiya la yidhaahaa min duuni maynin been la-aan oo hadalkaasi hadal beena maahay waa hadal run oo culimadu kan waxay ku magacaabaan taswiye keliya ama tadriisu taswiyay kuba magacaabaan barhkoodna taswiye keliya yidhaahaan oo kana muxuu yahay waa nooca ugu dee ka ugu sii dhib badanba anwaacdan tadriiskii waa raawi baa maxaa jirta nin buu xadiiskii ka wariyey ninkana waa nin siqa ah oo lagu kalsoon yahay marka ninkaa siqadii ayaa nin daciifa xadiiskii ka wariyey ninkaa daciifkee sheekhiisa u sheekhaana waxa usii sheekha nin kaloo siqa ah marka maxaa meeshii jira nin daciif oo laba ninoo siqa u dhaxeeya labadan siqa haddaba haddaanay isa soo gaadhin oo laba ninoo kala fog ay yihiin saqadkii markaaba uu muuqanaya inqidaac bay noqono waa la garanayaa laakiin waa laba ninoo siqo iyaguna isa soo gaadhay ama kulmayba waa markaasaa muxuu ninkani la imanaya hadiyo goor dadka waxaa samayn jireen dad toosan may ahayn waa baqiyat bnulwaliid iyo dee rag saasa ayaaba samayn jiray bal dee weliid musro nin siqaana waa laga soo naqliyaa inuu sameeyeen ninkii daciifkaabuu tuurayaa sanadkiibuu dee tasimayaayoo wuxuu ku simayaa dad wada siqaaduu ka wada dhigaya oo taswiye waxay leeyihiin u yidhahan waa la simay oo dee dad siqaad ah sanadkii lagu simay raggana waxay odhan jireen ma tajwiid bay kan ku magacaabi jireen ama jawadahu fulaan iyo mujawadiya bay odhan jireen ismigii faacil iyo dee masar ficilkiisi iyo oo bal markaa waxay ahaydna tajwiidku waa fiicnaynoo ujeedadu sanadkiibaa la wada fiicneeyey oo dadkii fiicnaaye kuba sugnaa unbaa la xidhiidhiyey ciddii aan fiicnaynna waa la tuuray meeshii oo tajwiidnimadu waa taasoo jawadahu fulan hebel baa fiicneeyeydu macnaa dakara manfihi min alajwaad dadkii fiicfiicnaaye kuba sugnaa unbuu sheegay intii kalena wuu tuuray oo waa kan taswiyada bal kaas weeye waana nooc iyada khadiiraho suu khadiir u yahay waxa weeye ninkan maanta mudaliskeen tadriiskiisa ku naqaanay samac buu cadaynaya samictu buu odhanaya sheekhiisii ma tuurayo dee markaa tadriiskiisi looma baraarugayo haddaba haddii dee sheekhiisan labaad ama sheekhiisan maanta uu sheekhiisii tuuray isaguna nin tadriis lagu yaqaanayay meeshii joogsibaaba imanayso halkaasi hubsashay iman oo waa wax layska fahmi karo laakiin haddaan sheekhiisani tadriisba lagu aqoon oo hadduu can yidhaah iyo hadduu samictu idhaha isku mid too labadaba la aqbali jiray maantana uu tuuray sheekhiisii oo kale cidima soo saarayso lama ogaanayo waxaan in meeshii saqad jiro in ninkan tadriis laguma yaqaan sheekha kalena uu la kulmaye maanta uu dee uu guurayna uu la kulmaye uu raray xadiiska riwaayadiisii markaa tan bay deeta ay tahay nin daciifina meeshii uu ku jira xadiiska sababtii laguma daciifin lahaa oo dee waxay noqonaysaa in xadiiskee munkaraba dadkaasi qaadka ay wariyaan sanadkii wada fiicnaato oo wada fiicnaado oo daahir alisnaad ninkii arkaya xadiiskee daalacanaya kol haddaan sheekhan hore tadriis laguma aqoon uu xukumo sixo iyadoonay arrintu ahayn oo tadbiiskaa weyn iyo qararkaa weyn baa kuba sugan dee waa nooc haddaa ninka ogaan waxa u sameeyaan oo jarxi bay taasi iyadu noqonaysaa oo maaha kii hore taxsiin lidaahir lisnaad un ma aha bal intaa weyn marka wuxu uhi isqaaduhu raawiga riditaankiisiyaa daciifa ku daciifa uu ridayo oo bayna siqatayni laba ruuxoo lagu kalsoon yahay dhexdooda ahaaday yucrafu waxaa loo yaqaanaa daa taswiyatin taswiya kuu saaxiiba ujeedada tadliisu taswiya kan lagu yaqaanaa oo markaa lagu magacaaba min duuni maynin been la-aan bal wixii kalena dee sii raacayana xagga hoose idinkaba eegan waxaana iskaba jirtaa kolley kutub ay culimadu iyo manduumaad kuwa yaryar iyo waxaa adigu ay tadliis kuwa ururiyeen ilaa waktigeenan dee rag iyaguna buxuud kaba diyaariye fiican oo aada u wanaagsanna way jirtaa bal xafid ibnu xajar kitaab uu leeyahay oo tacriifu ahli taqdiis bimaraatibi ahli almawsuufiina bitadliis la yidhaah oo dee dabacaad kala duwan la madbaceeyey na way jiraan oo kuwa la taxaqiijiya kuwa aan laba taxqiiqin kolley calaa-ina kitaabkiisa jaamicu taxsiile hore aan usoo sheegnay bal kitaabka xafid ibnu xajar isaga kaba horeeyo asalna qeybaha tadliiska uu kaga hadlay asal u ahaa iyo taqsiimka maraatibte waa jira xafid kitaabkiisa nukadkana qolooyinka haddana maraatibtooda waa sheegaa dahab iyo amsaashiina manduumaad way leeyihin qolooyin mucaasiriinna iyaguna kutubdee madbuuca oo tadliiskaasoo iyagu kolley kutubta hore ay isu wada geeyeenna way jiraanoo way leeyihiin ba ama diraasaad ay kaba sameeyeenoo bal muhimku waxa weeye waa adigu dee tadliiskaasi waaba iskaba badan yahay ruwaaduna isku maraatib bay ilaa shan martabaya bay uqaybiyaan kutubta aan sheegayaana kolley waa meelaha halkan inagu qawaacid caamun baan haysanaynae tadbiiq ahaan iyo tacyiin mudalisiin ahaan dee waa maxalkeedu waa kutubtaa kale un bay noqonaysaa halkan hoose haamishkana eegta oo xagga ugu hooseysa raqamka labaad uu ku qabtay eeg raqamka labaad cibaarada taala waxa weeye macaa dabcadii hore hada alqaydu dakarahu lbukhaariyu fii sharxi lalfiya bukhaarina dee alfiya uu sharxay iyo waxyaalahaasi ma jirte cibaarada bukhaari waxa weeye waa hadalkii dakarahu sakhaawiyu fii sharxi lalfiya halkaa bukhaari maaha waa asakaawiye bukhaari maaha un hadalkana waa hadalkii sakaawi marka dambe waaba kan le mulakhasun min fatxi lmuqiis isagaaba leh lafdiga bukhaari waa dabcada un weyn الshad والmunkar shaadkii iyo munkarkii malfardu fiihi khaalfa اladii yucad axfada aw akhara matn aw sanad aw lam yakun khilaafu lakin yubcadu min rutbati dabdi wadalmusadadu shaadkii iyo munkarkii buu israaciyey wuxuu isu raaciyeyna walow kitaabkii uu xataa soo talkiisinaya aanay israacsanayn iyo kitaabkii asalka u ahaaye ibnu salaax labadaba iyagu kutub waasicay ahaayeen laakiin ibnu salaax baa wuxuu sheegay markuu munkarka soo gaadhay inuu macnii shaadkii la macno yahay un waa qiibihii shaadka uun oo shaadkii oo kale un weeye intaasuu yidhi bal markaa walow dee taasna culimada qaar ay taa ku khilaafeen oon dee bal markaa ay laba ay kala saareen ay kala farqiyeen isagii markaa kol haddii uu dee kitaabkii uu markaa asalkiisa hore uu nadmiyey sheekhi nadmiga ugaba horreeyeyba cibaaradiisu ta ahayd ayuu meel keliya isugu keenay labadan beyna uu ku ururiyey isku waxba uu ku fasiray ma kala qaadine sababtuna waa ta aan sheegnay marka wuxuu ihi isagoo tacriifinaya bal markaa labadoodii inoo tacriifinaya in shaadkii iyo munkarkii ama maa xadiidkii alfardu ama waxa weeye shaadkii iyo munkarku ama xaddoodu maa xadiid alfardu fiihi khaalafa macnaa alfardu isagu ay munfaridu dhaho kii isagu la gooni noqday fiihi xadiidkaa dhexdii khaalafa uu khilaafay aladi kii yucaddu lagu tirinayay axfada mid ka xifdi badan isaga aw akhara amase ka tiro badanoo yaanu kaba xifdi badnaana xaggii cadadka iyo tiradii ugaba badan taa uu kuba khilaafay waxa weeyaan matnan min jihati lmatni matni ahaan uu kuba khilaafay aw sanadan ama min jihati sanadi sanad ahaanba uu ku khilaafay wey taas iyadu waa mid oo muxuu inoogu tacriifiyey tacriif labaadna waa soo wada labadoodiina hadda wuu isu geeyeyba oo imika muu kala qaadina shaadkiiyo munkarkiibuu inoo wada tacriifinaya sababtuna ibnu salaax baa yihi munkarkuna shuba waa fii macna shaad unbuu sidaasuu muqadimadiisa kuba yihi xadiidka raawi la gooni noqdo waa raawi uu la gooni noqdo gooni noqodun maahae dee raawigaa la gooni noqday ama matnigiisii wax kamida la gooni noqday ama sanadkiisii wax kamida la gooni noqday ee ruwaadii kale la wadaagsatay ama ka xifsiga badnayd ama ka tirada badnayd kala gooni noqday uu iyagiina khilaafsan yahay oo uu kuba khilaafo macnaa waa xadiis lala gooni noqdo laakiin weliba qayb kaafardiye uun maahe mukhaalafana ay jirto raawigani uu cidiin kale uu kala gooni noqonayo uu ku khilaafsan yahay macnaa waa xadiis dad buu la wadaagsaday dad baa la wariyey waa tan ziyaadka siqaadba waa kii dee qaydkii ku qadayd inay shaad noqon ku qaydayay marka dadkii uu la wadaagsaday buu kala gooni noqday wax matnigiia ama wax markaa sanadkiia oo haddii dee iyagiina uu ku khilaafsanayo siay ku wariyeen si aan ahaynba uu kuba warinayo oo aan la jamcin karahayn kaas baa riwaayadiisa lagu magacaabaya shaad ama munkar lagu magacaabaya dee kolleyna tafriiqadooda ee kitaabkii kalena waa inagu dhowaa horena ibnu markaa sakha meye waxaan usoo aragnay dee kitaabkii taysiirka iyo sharxu nuqbayana waan soo aragnay oo si fiican isagu u kala saara waan sooba aragnay xataa bayquniyadii de way kala baxsanaayeen beeb bal kaas baa la yidhaah tacriif labaadna waa inoo sheegi doonaayo dee iyadana nooc labaadoo shaadku leeyahay un la odhanayo aanay ahayn tanwiicun ay tahay ikhtilaaf aanay ahayn bal markaa wuxuu yihi malfardu haddaba xadiidkan shaadka lagu magacaabaya ama munkarka la odhanaya maa xadiis weeye alfardu macnaa alfa munfaridu waaye bihi waa ku isaga la gooni noqday fiihi xadiidkaa dhexdiisa khaalafa uu khilaafay aladi kii uu khilaafay yucaddu lagu tirinayo oo macnaa waa raawi cinda ahli lxadiidi axfada inuu ka xifdi badan yahay min araawi ladi almukhaalif waa raawigan maanta khilaafaya ama la gooni noqday waxaan gaarkee dadkii kale uu ku khilaafay uu ka xifdi badan yahay aw yucaddu lagu tirinayo akhara mid ka tiro badan inyo macnaa cidda uu ku khilaafay isagii waa shaksi laba iyo wax ka badan baa warinaya xadiidkii oo kale siay ku wariyeen si ka duwan buu kuwa warinayaa dee khilaafsan markaa xaggii tirada ayaa lagaga badan yahy oo lagaga raajaxsan yahay kaas wey matn waa min jihati lmatni waa khilaafku xaggu kaba imanayo matni ahaan buu ku khilaafay oo dee ziyaado aanay xadiidkii iyagu sheegayn buu sheegayaaba aw sanad aw sanadan ama min jihati sanad ayuu kuba khilaafay oo sida dee waxa weeyaan ziyaado iyaduna sanadkii aanay iyagu kuba sheegin ama si aanay sanadkii ugu warin ruux markaa uu soo kordhiyoona iyagu sheegin adugu wuxuunbu iyagu ama naqsiba haba noqoto isagu iyagu ziyaadada haba lahaadeene si aanay iyagu kuba warin ayuu sanad ahaan ugu warinayaa xadiidkii kaas baa shaad ama munkar la yidhah de waana qaybaha daciifka markaa isagoo nooc labaad noo sheegaya muxuu yihi aw lam yakun ma ahaaninba alkhilaafu khilaaf khilaafka halkan wuxuu ga wadaa mukhaalafo weeye oo meeshii khilaafo ma jiro raawigan maanta la gooni noqday xadiidka uu ku khilaafay cid iyada ka mudanba uu ku khilaafee laakiin yubcadu waa laga dheeraynayaa raawigan min rutbati dabdi dabdi rutbadii iyo martabadii baa laga fogeeyey wadaa markaa tacriifkan imika aan soo tacriifaynana xadiidkii shaadkaa kusoo tacriifinayo munkarkan dee lamidka ah almusadadu ka isagu raajixa ama sawaabka ba weeye waayo aqwaalo kaleo ama fardinimo keliya sheegaysa ama wixii xataa siqa ula gooni noqdeen cidba kuba khilaafin iyo waxyaalaha sii daayna khariiri iyo xaakim iyo lagaba soo naqliyo aqwaalo kalaa jireen beydka labaad muxuu inoogu sheegayaa nooc labaad oo shaadku uu leeyahay horeba aan kitaabkii hore ugu soo aragnay ama kuwii ka horeeyey oo maxay tahayba noocaa labaad haddii bal raawigani uu xadiidkan ciddii la wariisay ee ka mudnayd ku khilaafo shaad ama munkar waa la odhanaya bal taas haddaan eegno inaan kala saarin munkarkii iyo shaadkii haddii xadiidkii waa la gooni noqday cid la warisayba maba jirto markaasoo kale haddii uu yahay nin daabid oo xaafid a dee cadaalan ay u sugnaatay xadiidkiisi qariib unbaa la odhanaya ama fardi unbaa la odhanaya waa la aqbali haddii uu bal dabdigaa taamkaanu gaadhin laakiin dabdi fiican uu iska leeyahay oo xadiidkiisa xasannimo loogu xukmiyana xadiidkaa uu la gooni noqday xasan baa la odhan oo qariib xasanuu noqon laakiin ninkii dabdi ma laha waa cibaaradiisa laakin yubcadu min rutbati dabd ninkani xadiidkii uu la gooni noqday wax dabdiyana ma laha marka kelinimadani kolley waxay keenaysaa waxa nin keli un warinaya in laga joogsado haddaba haddii aanu jirin wax bal markaa wixii keenaya joogsiga meesha kaba saaro oo la yidhaho ninkan me waa nin daabid ah itqaan leh siqo ah aan la yidhaaho oo dabdigiisi nin laysku hadlayn karayo aanu ahayn xadiidkiisii markaa inkastaba yaanu cid ku khilaafin be shaad baa lagu magacaabaya oo bal markaa kan dambe qayd almukhaalafa ma jirto laakiin kol haddaanu dabdi lahayn waxna la gooni noqday dee ma wato wax bal markaa kelinimadani waxay keenayso meeshii lagu aqbali karo oo layskaga dhaafi karo markaa iyada taasi ma wato sidaa daraadeed xadiidkiisi shaad baa la odhanaya balka labaadna taas buu yihi oo muxuu ihi aw lam yakun awda waa litanwiicun amase lam yakun shadriga m sadarka labaadna sharaxa cibaara ku sugan markuu kala saarayo maq dee bal saynu dee sharxu nukhbaba kuwa soo aragnay shaadka iyo munkarka haddii la kala saaro mid muxuu ihi ma rawaahu lmaqbuul mukhaalifa liman huwa liman huwa awlaa minhu wayuqaabiluhu lmaxfuud kitaabka nuqaayo la idhaha ee uu suyudleyina uu kasoo naqlinaya munkarkiina muxuu ihi ma kaanat ilkhaalifatu halkaasi waxa weeyaan cibaaradu ma kaanat ilmukhaalafatu fiihi min gayri maqbuulin waa ninka wax ku khilaafay nin maqbuulaba maaha waa nin daciifa cid kale haddana kuba khilaafay kaasna munkar baa la odhanaya marka halkaas waa mukhaalafa halkan laakiin yubcadu markii uu qabanayeyna laakiin yubcadu riwaayatan baa ii dhacday sababka waxa weeye in la idhaho taad unbaa la goynayaa ha un bay noqon marka laakiin yubcadu raawihi waa isaga raawigiisii baa laga durkin min rutbati dabdi halkaasi waa dee naib faacilkan buu markaa raawihi riwaayatan maaha marka alictibaaru wاlmutaabacaatu wاshawaahid wاlafraad bal anwaaca hasta abyaada dambana inoogu sheegay kolle casharka oo iska yar gaagaabinaya sidee muhimku in la yar fahmo ba hor kole daan kutubta lagu ceberiyey hore waa lagu celcelin jirayo kitaabka mar marka la dhameeya mar labaad lasoo bilaabi jiray marka celinimo jirtee bal muhimka un in la yar dabdiya roon oo ninkii xifdiyi karayana uu xifdiyo sidaasna uu isaga yaraado cashar allah subxaana wa tacaala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الاعتبار والمتابعات والشواهد والأفراد اعتبارك iyo mutaabacaadkii iyo shawaahiddii afraaddii buu mowduuc maxalkoodii ayuu kani yahay ama halkan ayaa lagaga hadlayaaba kolleyna anwaacahani waxa weeyaan wuxuu munaasabada ka dhaxaysa un ama iyo dee gees inay umuura wadaagsanayaan buu isagu waxa weeye u jamciyeyba qolo afraadda dee gaar ahaan ay kutubtan ka yar waasacsan ee gooni u saareen sidan kitaabkii kaleba kusoo aragnay alfiyada ciraaqina ay tahay marka ictibaarku kolley nooc ma aha anwaacda xadiidka kaba mid ah waa labada noocee dambe mutaabacaadkiiyo shawaahidda ay yidhaahaanba ama lagu kala magacaabo si lagu ogaan lahaa iyo dariiqadii kuwa lagu gaadhayay weeyo isagu waaba camalkaagii adigu aada laba imanaysay iyo eegitaankaagii iyo baxsigaagii si aad u ogaato bal xadiidkani taabicinu leeyahy ama shaahidinu leeyahy iyo inaanu lahay inuu markaa fardi noqdo oo mafaaridana sidaasuu u keenayo dee fardigii marka ka aan taabicna lahayn shaahidna lahayn baa afraaddii noqonaya haddaba taas eegitaankaaga iyo hubsashadadaasunbaaba ictibaar la yidhaahaa ee maaha isagu wax gaara horta ama mutaabacaadkiiyo shawaahidda isaga haddii a la yidhaha inoo tacriifin doona waa umuuro qarad keliya laga leeyahay oo xadiidka xoogeyntiisa iyo adkeyntiisa waxaa labadooduba ay inoo faa'iideynayaan iyo loola yimaadaa afraadduna waxay noqonaysaa xadiidkii aan taamicna lahayn shaahidna lahayn waa xadiid fardiya markaas oo dee waa marka labadaa la waayo ayay afraaddii imanaysaa bal intaba isagaa tacriifin doona haddii a la yidhaha wuxuu yidhi والصبر للحديث هل يشارك راويه أو شيخا لذاك سالك الاعتبار إن يكن مجامع في اللفظ فهو شاهد وتابع وإن يكن معنى فشاهد فقد بل لبدي متابعات كي شواهدي لبدا بيد إيا نسك ضنبي أما شدر قاسبك قهضي وحول مركا شيخ رحمه الله تعالى والصبر هو سشدا iyo ikhtibaarkan filxadiidi xadiidkii dee la hubsan la dabageli ee la tatabucayo maxaana sabriga loogu samaynaya ama ikhtibaarka iyo hubsashadan hal yushaariku ma la wadaagsanayaayo raawihii ay raawiyaho kolle waa mafcuulkii raawigiisan isaga waxa weeyaan maanta warinayaynu hayno aw amase shaykhan sheekh oo lidaaka raawigaa u sugnaado isaga haddaan lala wadaagsanna waa sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii saaliku mid isaguna dariiqan maray oo xadiidkii wariyey kaasi ma la wadaagsanaya haddaba sabriga caynkaasi alictibaaru shaarixuna siduu qabanayo alictibaarudaa dambe walow dee kolley dee ma odhan karaba xataa wasankaa kuba kalifay uuna adugu bal ictibaarudaa dambe ayaa mubtadiihi ah khabarkiina sabriguu noqonaya marka awowdan dee aada sabri kuba jirtaa halka dambaabay gelaysaa macno ahaan bal kitaabkii uu nadminayo kale waxa weeyaan waxa isaga cibaaradiisu waxyaalahan kolleyna ikhtisaar aad moodaayo ikhtisaarka marka hadal yar ballaadhnaa uu doonayo laba beyd iyo waxyaale in isugu keeno kolley taas baa daruuro kolley ay kuba kalifaysaa inuu waxyaale kala kaxeeyo ama umuura uu isuba geeyo haddaad aragto kitaabkii dee uu isagu ka soo qaatay abyaadan ama uu soo khulaasadan ka soo qaatayna kitaabkao yar waasaca isagoo halkuu laba beyd kaga sheegaya shan beydii hadduu doono kuba sheegayay ayay cibaaro aan inna ishkaal lahayn oo macaan oo salisa ayay cibaaradiisu ahayd oo kale oo halkan cibaaradiisa ahayd walictibaaru sabruka alxadiisa hal marka shaaraka raawin shaykhahu fi ama shaaraka raawin hayrahu fiima xamal cibaaradiisaa taa ahayd ba labadoodii dee meel bay ugu wada jireen mubtadaai khabarka halkanase waa kuwan kala tegee laba kala galay iyadoo kale marka bal haddaan taa eegno oo dee cibaaradii kitaabku nadminaya waa taa ahtada walictibaaru sabruka alxadiisa hal shaaraka raawin hayrahu fiima xamal can shaykhihi aan taasba eegno bal san dambaan ku laqbaysanna oo walictibaaru ictibaarku ama waxaan ictibaar lagu lagu idlaaqay culamaa ulxadiis ictibaar yidhaahaani waxa weeye asabru sabriga waa hubsashadan iyo ikhtibaarka lixadiisi xadiidkii loo malaynayo inuu fardi yahay bal la dabagelayey la tatabucayey la hubsanayey maxaana sabriga loogu samaynayaa sabriguna asalka hore luqada waa ikhtibaar uun bal waxay yidhaahaan bal matalan nabar haddii iminka ruux la gaadhsiiyo wejigiyo kaba gaadho oo inta wax la yargeliyo la eegayo mablaqa uu gaadhsiisan yahay nabarkiisaasi ba laftii inuu gaadhiyo in kale taasoo kale ayaaba sabri ay ku magacaabaan aaladan ay u isticmaalaan ee la gelinayo ee lagu hubsanayo bal jurxigu intuu gaadhsiisan yahayna misbaar bay idhaahaan ba misbaar oo iyadoo ba ah ee maaha mismaar maaha misbaar oo waa aaladan dee lagu hubsanayo waxee la eegayo shaygan guntiisa ama intuu gaadhsiisan yahay sabriga xadiidkuna waxa weeye ama ictibaarku waa xadiidkii layslahaa waa fardi ama raawi wariyey markaa cid kalena aanay noo muuqan la wadaagsaday ayaan duruqdiisii iyo riwaayaadkiisii iyobaan ayaan dabagelaynaa baxsinaynaa tatabucaynaa bal in cid kale aan helo oo aan ninkan ahayn oo xadiidkii warinayso sheekhan uu ka wariyey kaba warinaysa taa markan weyno waxaan eegaynaa haddana bal sheekhiisa cid la wadaagsatay oo iyadna sheekha sheekhiisa ama cid ka sarraysa kaba warisay inay jirto dabagalka iyo tatabucaas ayaaba ah ictibaar oo ictibaarku waa intaasun wax kale maaha nooc kale maaha waa camalkaagii adigu aad la imanaysay haddaba wal ictibaaru ictibaarkum asabru hubsasho iyo ikhtibaar weeye lilxadiidi xadiidkii la ikhtibaari la hubsan la dabagelayo riwaayaadkiisii maxaana ay dhactay waa hal yushaariku bal inuu la wadaagsanayo oo raawiyahu dee raawihii nadmigan ahaan baan u aqrinaynaye raawiyahu kan isaga warinayay inuu la wadaagsan aw amase sheekhan haddii isaga raawigaa maanta cidila wadaagsan weyday shaykhan sheekh lidaaka raawigaa u sugnaaday bal inuu la wadaagsanayo aan dee xadiidkii aan ikhtibaarkan ugu samayn iyo dabagalkan iyo tatabucan iyo hubsashadan saalikun ku maray isaguna dariiqaas ujeedadu raawiya kaas ayaa lagu magacaabaa bal markaa tacriifku waa inoo dhan yahay marka bal matalan xadiid sidoo xagga hoose oo ka dhigtay bal xamaad ibnu salama warinayay oo dee waxa weeyaan cid kaloo warinaysana markaa aynaan hayn ayaan doonaynaa bal xadiidkan inuu isagu la gooni noqday iyo inay cid kale la wadaagsatay inaan kala hubsanno marka waxaan tatabucaynaa sheekhan uu ka warinayay dadkii kale la